subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta af soomaaliga v o a oo si toos ah idinkaga imaaneysa mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa subax isniin ah lixda bisha januari ee sanadka labada kun shan iyo labaatanka saacadda afrikada bari waa lixdii iyo barkii aroornimo idaacadda saaka iyo caalamkan waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa ka mid ah dabaylo xoog leh oo iyo oo wata baraf iyo qabow oo ka socda gobollo ka mid ah dalkan maraykanka
waxaa ka mid ah gobolka kansas oo kale missouri oo kale indiana marka gobolladaas oo dhan oo sida mid westiga xiga meelo inta badan oo ka dhaco barafka iyo qabogu u badan yahay marka dhulkaas aad usoo maraa meeshan aan degana anaga virginia washington d c maryland saacado kadib ayuu bilaaban doonaa
waxaad sidoo kale maqli doontaan xanuunka aidiska dadka qaba ee magaalada boosaaso oo urur samaystay iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka israa'iil iyo xamaas ayaa axaddii isku mir waayey wejiga koowaad ee heshiis xabad joojin ah oo ka hirgala khaza iyo sii daynta qaar ka mid ah israa'iiliyiinta u afduuban xamaas sarkaal ka tirsan xamaas ayaa axaddii sheegay in kooxdu ay ansixisay sii daynta liis ka kooban afar iyo soddon israa'iiliyiin ah oo ka mid ah lahaystayaasha taas oo ay xamaas ku bedelanayso heshiis ugu dambayntii ka hirgala khaza hase ahaatee war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu shalay ayaa lagu sheegay in xamaas aysan soo gudbinin liiska laheystayaasha laakiin goor dambe oo axaddii shalay ahayd ayay xamaas nuqul ka mid ah magacyada liiska ay sii day doonto tusisay wakaaladda wararka ee royters sida ay ku warantay wakaaladani wadahadallada heshiiska xabad joojinta labada dhinac ayaa maalmihii lasoo dhaafay dib uga bilowday magaalada dooxa ee dalka qatar si loo soo afjaro dagaalka shan iyo tobanka bil socda ee khaza waxaana hadafku u yahay in xal kama dambays ah la gaaro ka hor labaatanka januari markaas oo uu xafiiska aqalka cad ee magaaladan washington kusoo laaban doono madaxweynaha la doortay ee mareykanka donald trump baraf wata dabaylo aad u qabow ayaa axaddii shalay ilaa iyo saakay oo isniin ah garaacaya gobollo ka mid ah bartamaha iyo bariga dalkan maraykanka in ka badan lixdan milyan oo ruux oo ku nool tobnaan gobol laga soo bilaabo kansas ilaa iyo new jersey ayay saameeyeen dabaylaha xilligan jiilaalka ee wata qabowga daran iyo barafka duufaanta ayaa waxa ay usoo dhaqaaqday dhanka bartamaha badda atlantikada gaar ahaan gobolada virginia maryland iyo magaaladan washington d c ee caasimadda maraykanka magaaladan washington d c ayaana maanta isu diyaarinaysa kulanka weyn ee ay mudanayaasha koongareska maraykanka ku ansixin doonaan sharcinimada natiijada doorashadii madaxtinimada ee bishii novembar ee uu ku guuleystay donald trump afhayeenka aqalka wakiilada oo ah jamhuuri mike johnson ayaa axaddii u sheegay telefishinka fox news in cimiladu aysan ka hor istaagi doonin sharci dejiyayaasha inay gutaan waajibkooda warka cimilada qabow ee maraykanka iyo kan ansixinta madaxweyne trump ee koongareska isaga oo intaasi ka faahfaahsan ayaad goordhow maqli doontaan warkii caalamkan waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka sidii aad warkaba ku maqlayseen baraf wata dabaylo aada u qabow ayaa axaddii shalay ilaa isaaka oo isniin ah garaacaya gobollo ka mid ah bartamaha iyo bariga dalkan maraykanka meelaha barafka uu ka da-ay ayaana u badan dhanka bartamaha maraykanka wararkaasi iyo weliba wararkii ugu dambeeyey ee siyaasadda maraykanka ayaan goordhoweed ka wareystay maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha maraykanka kuna sugan gobolka virginia ee dalkan maraykanka nool waxaa lagu jiraa xilligii qaboobaha oo inta badan xiliyadan oo kale wuu dhacaa barafka laakiin hadda wuxuu kaga gedisan yahay tan waxaa u malaysaa in barafka uu aad u xoogan yahay iyo qabowga oo dabaylo xoog leh ay la socdaan marka xilligan wuxuu kusoo aadayaa ilaa soddon gobol oo maraykan ka mid a in uu saameyn xoog leh ku yeesho ayadoo barafkaas uu wato barafkan uu yahay mid dhala oo markuu dhulka kusoo dhaco oo adigaas nuur haddaad lawenas lagaa lugta markaa saarta inaad dhulka ku dhacda markiiba baabuurkana haddaad ku wado uu kuwa taraarxoojiid kaala baxo marka shilal badanna way dhaceen transportationka soo socodka diyaaradaha tareenada qaar badan ayaa la kansalo la hakiyey sababtoo cimilada oo aad u xun barafka iyo dabaylaha socda dartood ilaa soddon gobol ayuuna saameyn ku leeyahay ilaa dad ka badan toddobaatan milyan oo maraykan degan ayuu saameyntaas ay u geysan doonaa cimiladaas darteed ay saameyn xoogla u geysan doontaa oo laga yaabo meelaha qaar inay korontada ka tagto dadka gobolada qaar aan la shaqaynin oo iskuuladii iyo sidii businesska waxaan jira la joojiyo oo macnaha qof walba gurigiisa ou galo waaya marka maxamed shalay oo axad ah ayuu bilowday gobolada qaar maanta oo isniin ahna gobolada bari oo aan ku noolnahay ayaa la filayaa in maaragtay baraf xoogla uu ka do marka axaddii shalay gobolada sida daran uu u garaacay qabowga iyo barafka yaa ka mid aha waxaa ka mid ah gobolka kansas oo kale missouri oo kale indiana marka goboladaasoo dhan oo sida mid westiga xiga meelo inta badan oo ka dhaco barafkii qabowgu u badan yahay ayuu sida caadigaba dhanka canada ayuu ka imaadaa marka dhulkaas aad usoo maraa meeshan aan degana anaga virginia washington d c maryland saacado kadib ayuu bilaaban doonaa stateka annaga aan deganahay oo ah virginia runtii waxaa lagu dhawaaqay emergency in oo la xiro businesska iskuulada wax walba la xiro xaalad deg dega oo qof walba gurigiisa uu ku jiro sababtoo ah barafka aad uguma diyaarsana inta badan sida gobolka virginia o kale ama d c oo kale ama maryland oo kale sida midwestig oo minnesota oo kale looga yaqaano gobolada soomaalida ku badanta aad loogama yaqaano inta barafka xoogan marka sidaas darteed waxa uu ku dhawaaqay stateka ninka xakuma governorka ka ah in xaalad deg deg la geliyo oo qof walba gurigiisa uu kasoo bixin marka maxamed digniino ayay soo saareen maaragtay madaxda goboladaas iyo saraakiisha caafimaadkaba marka maxaa ka mid ah digniinadaas halistuna intee ayay gaarsiisan tahay nuura waa macsan tahay qabowga halistiisa aad ayay runtii khatar u tahay oo aad ayaa looga digay waxaa laga yaabaa inuu dhimasho keeno inta badan baabuurta qofka hadduu banaanka muddo taagnaada waxaa laga yaabaa inuu qabowgaas intuu frozen noqdo intuu inuu qaboobo oo markaas oo qabowga ku dhinto waxaa laga yaba hadaa baawur wado inaa baawurka shil kula galo ama wadada kaala baxo kale khatartiisa ay leedahay waxaa laga yaabaa korontada inay tagto meelaha qaar waxaa laga yaabaa dadka guryaha aan haysanin oo banaanka inta badan ku noolo guri la-aanta ah oo jidadka qaarkood aa taagan inay ku dhintaan so kuwaasoo kale waa la xarayaa waqtiyadan oo kaleento khatartaas weyn ayaa laga digay runtii korontada inay ka tagto oo hadhowda biyihii ama guriga ugu qaboobo ayaa laga yaabaa dadka inta badan wayba diyaargaroobayan shalay iyo maantaoo kale shalay iyo daraadoo kale cunada inay qof walba wuxuu wiigaas cun laha inuu gurigii soo dhigto taasna waxay keentay in dadkii aad ay u dukaamaysteen oo laga yaabo cimilada xitaa waktigeeda inuu sii dheeraado waay maxamed marka dhanka siyaasadda haddii aan fiirino maanta oo isniin ah oo ay ku beegan tahay lixda bisha january aqalka koongareeska maraykanka labada aqal xubnahooda ayaa waxay u fariisanayaan ansixinta natiijada doorashadii madaxtinimada ee uu madaxweyne trump uu ku guuleystay bishii november marka maxay kaga duwan tahay lixda bishan january tii labada kun koob iyo labaatankii nuur waa mahadsan tahay horta lixda january sida caadida ah oo markuu madaxweyne uu guureysto afartii sanaba doorasho waddanka la galo markuu tusaal ahaan tan waa madii uu ku guuleystay madaxweyne trump doorashadii dhacday labada kun labaatan iyo afartii bishii november marka doorashadaas markay lagu guuleysto madaxweynaha inuu guuleystay la sheego state walba natiijadiisa u gudbiyo madaxweynaha qofka guuleysta la sheego sanadka ku xiga matalan oo kale twenty twenty four-ka ayaa doorashada ay dhacday sanadkan january lixdeeda waxaa loo soo diraa stadyada waxay usoo diraa natiijadii state kasta natiijadii waxay usoo diraa congresska congresska ayaa fadhiisa labada aqal aqalka hoose aqalka korabo waxaana shir guddoomiye ka noqdo xilligaas xilliga oo madaxweyne xilligaas la taageen qofka madaxweyne ku-xigeenka ah tan waa midii trump ku guuleystay doorashadii labada kun labaatan iyo afarta waxaana hadda tan oo maanta bisha lix ah markii labada aqal ay fadhiistaan shir guddoomin doona madaxweyne ku-xigeenka oo madaxweyne kamala harris oo ayadana fahanteeda trump la tartanto trump kaga guulsa doorashadii marka waa wax nidaam oo process waa nidaam la maro oo sida yani si officially ah in loo caddeeyo inuu madaxweyne trump doorashada ku guulaystay waa processkaas waaye waxay kaga gedisan tahay tan iyo labada kun iyo labaatan iyo kowdii tii labada kun iyo labaatan iyo kowdii markaas xilligaas waxaa madaxweynaha madaxweyne trump oo markaas waxaa ku guulaysa doorashada madaxweyne biden oo hadda madaxweynaha shaqada kasii baxaaya ah trump markaas wuxuu diiday in uun ku qancin natiijada doorashada wuxuuna cadaadis weyn ku saaray xilligaas ninkii madaxweyne ku-xigeenku ahay oo markaas joogay oo inuu wuxuu ku cadaadiyey inuuna certificationka inuuna u saxiixin inuu biden guulaysto marka dad badan oo asigu madaxweyne trump taageerayaal u ah ayaa soo baxay uu ku mudaaharaaday magaalada kadibna u dhaqaaqay aqalkii ay joogeen aqalka congaresska oo markaas rabshado iyo dhibaato ay ka dhacday marka tii oo kale say u dhicin inkastoo hadda dadka xisbiga dimuqraadiga aysan diidaneen oo doorashada in laga guulaystay ay ku qanacsan yihiin madaxweyne ku-xigeen kamaal harrisna iyadoo shirka gudoomi doonto una saxiixi doonto madaxweyne biden sore madaxweyne trump inuu guulaystay laakiin tii hore taas ayaha trump ayaan ku qancin doorashada tan marka trump ayaa markale xafiiska kusoo laabtay marka inkastoo laga baqeen rabshado inay dhacaan haddana laakiin laamaha ammaanka uma qaadan karaan maxaa la dhahaa arrintii oo kale inay dhacdo si waxay u qaadanayaan si serious yani si dhab ah marka ammaanka magaalada ayaa la adkeeyey si rashadahaas oo kale mar kale ay soo laabanan ama hadday dhacaan si loola tacaali lahay marka taas ayay ku kala gedisan yihiin tii hore rabshadaa dhacay laakiin tan waxaa la rajeynaya inay rabshada dhiceen
kaasina waxa uu ahaa maxamed sheekh xuseen oo ka faallooda arrimaha siyaasadda maraykanka kuna nool magaalada alexandria ee gobolka virginia ee dalkan maraykanka khadka telefoonka ayuu igu warramay
waxaanu samaysanay dallad aan ku midoobnay inaan noqonno urur madaxan bannaan dalladaasoo magaceeda waa hagaag dhegeystayaal halka aad nagala socotaanna waa v o a warbixintaas waa goordhow ayaad maqli doontaane waxaana ay ku saabsan tahay dadka la nool xanuunka h i v aidiska ee degan magaalada boosaaso ayaa sheegay in ay samaysteen dallad ay ku midaysan yihiin dalladan ayaa ka shaqayn doonta wacyigelinta bulshada ee ka hortagga xanuunka iyo joojinta faquuqa ay bukaanada kala kulmaan qaar ka mid ah bulshada wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf ayaa boosaaso ku wareystay cali muuse maxamed oo ka mid ah guddiga dallada daryaal
waxaanu samaysanay dallad aan ku midoobnay inaan noqonno urur madaxan bannaan dalladaasoo magaceeda la yidhaahdo daryeel nadwood ururkaas annagaa samaysanay annagoo ah dadka xanuunka la noolo ayaa samaystay waxaan u samaysanay ayatiinkayaga iyo baahiyaha jira oo dadka ay qabaan guryalaanta ay qabaan iyo waayo agoomaha jira curyaanaha jira nooliyaalbaa jira dad danyanaa jira oo saboolaa jira sidaa awgeed baanu xanuunsannay waanu doonaynaa in laga hortago oo dowladdu ay naqaabisho oo meel kasta dadka waxtara uu waxu qabto ay naqaabilaan baanu u midoownay inaanu noqonno dallad madax bannaan maxaa xilligan kusoo beegay marka inaad samaysataan dallada idinka idin gaara oo horey aad ugu samaysan weydeen boosaash keliya kama dhisna waxaan rabnaa gobolladoo dhan inaan ka dhisno haddii la yeera dallad madax bannaan ay ku midoobeen dalladda daryeel oo ah dadka la nool xanuunka iyo wixii kale oo meelahaas dad baa jira naga lexleexda oo meelahooda luqyada naga jire iyagana waxaan codsanayna in nooga soo baxa luqyada oo noo soo bareeraan oo nala mid noqdaan waa dadka gabadaye waxaan kaloo codsanaynaa dowladda agaasimaha iyo hay-adaha daqa bixiya in cid alle cid wax nooga qabanaysa ayna soo qaabilaan ciddii duca nu qaabilaysa iyo ciddii dhaqaale nagu qaabilaysaba waxaan doonaynaa inaan noqonno dallad madax bannaan daryeel nadwad oo hoos tagta hay-adda baaga ee komishinka dadka la nool xanuunka h i v ga ee ururkan samaystay tiradiina waa imisa tiradu waa badan tahay gaalkacyo garowe dad badan wey lama soo tira koobi karo boosaasay laba boqol iyo ka badan wey wax dheer yihiin weliba inkastaana weli soo tira koobin kolba laba boqol waa jirtaa ma ku midaysantihiin marka ururkan mise tafaraaruq baa jira tafaraaruq ma jira waa ku midaysanahay dhammaan puntland waaya waxaa jira faquuq ay mararka qaarkood la kulmaan bulshadan xanuunka nanlon sanadkan heerkiisu intee leegaya faquuqan ma jira faquuqaas uma danqan kan shacabkan uma danqan laakiin waxaanu ka danqanay kan enjoyada nagala kulma dadka xanuunkan la nool sidee bay u helaan marka daawada daawada waxay u helaan saacadday doonaan bay doontaan saacadday doonaan bay doontaan daawada howlyari baa lagu siiyaa dhib ma laha weliba la talin baa lagu siiyaa kii yimaado cusub oo xanuunka qaba oo markaa laga helay la talin baa la siiyaa ummaddaa loo qabtaa wuu soo noqdaa toos buu dadka aanu la xiriirinaa macnaha cusbadaadka uu la xiriiriya annagana la xiriiriya konton baanu siinaa sidaasay noola mid noqdaan noola mid- noola midoobaan sanadka laba kun iyo afar labaatan baa dhammaaday laba kun iyo shan labaatan baa la gelayaa ee ka waran tirada dadka xanuunka la nool magaalada boosaaso dadka tirada xanuunka la nool sanad cusub baa la gelaya waa runta waxaa weye hadeer tiradoodu laba boqol iyo koba wax weeye qadar dheer hadda intaa ma toban bay ahayd miye tira koobkii maba hayn hadda bu- warqadda inay ku qoran yihiin marka een, annaga waxaa noo qorshaysan runtii haddii aan dalladaa ku guulaysano guud ahaan puntland inaan gaarsiin doono wacyilin- wacyigelinta h i b-ga dalka puntland weliba wacyigelinta aad bulshada siisaan intee la eg tahay dadkiina xanuunka la nool aad bay u badan taha aad bay u badan taha waayo guryo ugu tagno waxaan ugu tagnaa kaamamka waxaan ugu tagnaa xaafadaha waxaan ugu tagnaa dirkaliya meel kasta waa galaa meheradaha qaarkood oo qofka ugu yeera la hadala waxaan war halkaa isbaara halkaa taga aroosyada waxaan nahay dadka is aroosana isra waxaan nahay isbaara dirkaliyahay dhalinyarada waxaan nahay isbaara cusbitaalka waa soo tuuminaa dadka in isbaara ina rahnaa Mm. oo iska xanuunkaanu lahayn dhib uma arkaan dadka qofku haddii xanuunka laga helo waa usasayaa wuu sasayaa wuu warwarayaa waa cabsi baa gelaysaa inuu dhimanayo tii alla inuu tumamoodayaa war dhiman maysaane waxaan idhahdaa wareer dhiman maysaane tii alla idin dili kartee isbaarow daawadiina qaata ummadiina kama noqdo shaq- shaqo shaqo kala celin maayo haddii leeyahay wax kasta ood qabsanaysid waad qabsan kartaa hadda anigu labaatan iyo dhowr baan qaadanaya habeen xidid wareer ma arag marka dadku nala muuqdo daawada qaataan oo soo galaan oo nagu soo biiraan dadka dhumanayo ha yimaadeen kan isbaarayo daawada ha ka tegin ee qaado nala mid noqo dhaqaale haddaan helo nala mid noqo deeqo kale haddaan helo nala mid noqo shaqadaada waa ka simannahay wax kasta wayna qabsan karraa guryaan dhisan karraa adeerkeema hoteelaan ka shaqaysan karraa dhagax baan jabsan karraa kharkhaanaan ka shaqayn karraa wax aanan qaban karin ma jirto marka wax waliba qof waliba suu niyadiisa gashado weeye waxaa jira bulshada xanuunkan inay ka qabaan fajignaan ama sas maxaa uga sheegi lahayd bulshada ka sheekaysan xanuunkaani laguma kala qaado gogol laguma kala qaado cuntada laguma kala qaado adeerka leeyahay dharka laguma kala qaado adeerka leeyahay wada socodka iyo wada sheekaysiga laguma kala qaado kursiyada iyo fadhiga xanuunkan nidaamyo kaloo kusoo gul- kusoo gudbaa ama bir aan badbaadsanayn ee caga- la- hilib dala laga gooyo ama adeerka leeyahay lagugu qalo ama dhiig dhiig gaaray dhacaan dhacaan gaarin baa lagu kala qaadaa gogoldhaafka qofka gogoldhaaf hadduu sameeyo waa qaadaya ilaga xadku ka gudbaye wuu qaadaya haddii bir aan badbaadsanayn ah, dalaalbalaq laga gooyo ama lagu qalo way qaadaya nabar qofki lahaa haddaan fadho oo aniga dhacaankiisii uu igaaro nabar aan leeyahay waa iga- waa i qaadaya ururkiina kalsooni intee la eg baa ku qabtaan in la aqoonsado oo hay-aduhu ay hoos yimaadaan la aad noqotaan ee dad la daryeelo oo hela ee, caawimaad si fiican baan ugu kalsoonnahay boqolkiiba boqol waa ku kalsoonnahay ama dowladda ha noqoto ama hay-ada ha noqoto waa ku kalsoonnahay insha alla waana heli doona waana helena waana dadaalayna haddii alla yari
kaasi waxa uu ahaa cali muuse maxamed oo ka mid ah dadka la nool xanuunka h i v aids-ka kana mid ah guddi kulmiya dadka la nool xanuunkaasi oo dhowaan ku dhawaaqay dallada ay ku midaysan yihiin waxaana uu boosaaso ugu warramay wariyaha v o eda yuusuf maxamuud yuusuf sanadihii dhowaa waxaa meelo badan oo dunida ka mid ah soo baxayay saliido lagu bacrimiyo ama looga hortago in tumuhu ay daataan magaalada jigjiga gabar dhallinyaro ah ayaa samaysay nuuc ka mid ah saliiddaasi asmaac cabdirashiid cabdulaahi ayaa waxaa xarunteeda ku booqday wariyaha v o eda ee jigjiga maxamed cabdiraxmaan gaata oo ka wareystay wax soo saarkeeda saliidda
Een, saliidaha horta aan sameeyo waxay kala yihiin rag iyo dumar ragguna waxay u kala baxaan labo wiilasha bidaarta le iyo kuwa aan lahayn guud ahaan saliid waxyaaba ayay ka kooban tahay oo iskaga mid yihiin halka qaar ku kala duwan yihiin sida kuwa ragga bidaarta le iyo kuwa aan lahayn iyo kuwa haweenka isagoo haweenku ay marsadaan wixii laba sano ka weyn halka ragga ay laba kala baxaan waatay tan bidaarta sheegtay saliidda bidaarta dabcan dad badanoo dhibaat- bidaartu ay dhibaato ku haysaa jirta sidee weye tayadeeda marka qaab isticmaalkeeda iyo dadka si ay u isticmaalaan iyo inay timaha ugu soo baxaan Een, horta saliidda waxaa loo isticmaalayaa qofka tintiisa la eegaya dadku ma dad timuhu uga qallanba mise waa dad timuhu uga qoyan yihiin tusaale maqaarku maqaar qallan iyo maqaar qoyan bay kala yihiin marka dadka timuhu uga qallalan yahay waxay u marsanayaan maalinkii laba jeer saddex jeer bay iska marsanayaan hal kuwa timuhu uga qallan yahay hal waqti u baahan ee waa tahay muddo intee leeg ayaad ku guda jirtay hawshan samaynta saliidaha Een, guud ahaan marka la idhaahdo sanadii waxbay noqonaysaa laakiin si gaara imika muddo sagaal bilooda suuqay ku jirtaa ee fikirkan asma wax yaa kugu dheliya ayaad dhihi kartaa fikirkan Een, fikirkan cidna ah anihun biiga yimiday sababtoo a baahida loo qabay baan ogaa guri walba waa guriga nagoo kale oo qof walba u baahan yahay si anugu baahanay carruurtu ugu baahan tahay waalidku ugu baahayay wiilashu ugu baahayay ayaa loogu baahan yahay dadka qof walba wuxuu baahan yahay shay ee taya leh oo waxtar u leh oo lacagta ka baxday micnaha waxdii hagaagsa uu ku qabsan karo iminka saliidaha suuqa ku jira waad aragtay waxba kuuma tarayaan inay wax ku yeelaan mooyaane haddana lacag badan baa lagaa qaadaya yadii saa tahay waxaan keennay saliido ka jaban saliidihii kale haddana waxtar fiican leh dadkuna aad bay kolley u marsadaan dee bulshada igu xidhanna kolley way ogyihiin waa tahay marka ay timaado dhanka iibsiga sidee loo iibsadaa saliidaha samayso maasha allah si fiican kolley qof walba saaxiibkii buu keenaa kii maanta iga qaatay berito wale wuxuu keenayaa saaxiibkii ama saaxiibkii waa weydiinaya isbeddelka tintaadan waa maxay way madoobaatay oo tinta ma inta badan waxaa la idhaha madooba saa timaa maraseen maya manu marin saliid saasaan marsaday saas way igu imaadaa ama tintii jajabkii way iga daysay toxabtii way iga saartay saaxiiba tin nooc saliid noocaasi ma soo iibsatid adiguba su-aalahaasaa markaa ii keena kastamarka iyo wiilkaan garanayo oo wiilkana saliiddii ka soo iibi anoo aan marsaday markaa dadku iyagaa iskeena markay noqoto dhanka khibradda hawshan khibrad intee leg ayaad u leedahay horta wax walba xagga rabbi bay ka suurta galaan alxamdulilahi rabbilcaalamiin allah ayaa mahad iskale khibrad ahaan aniga aad baan u leeyahay khibrad aada u fiican
dabcan dhanka tayada markaan eegno saliidaha soos aad samayso sidee bay tayadooda ay tahay horta tayadooda waxay ku xidhan tahay shayada aad saliidaha ka samaynaysa fitaminin talag baa laga heli karaa maqaarku sameeyahay wax u baahan yahay mise waxaan u baahnay weeye horta caafimaad ahaan waa lasoo baadhay oo waa saliid lasoo mariyay nidaam sharciyeysan oo la hubo caafimaadkeega inayna dadka wax yeeleen inay waxu tarta mooyaane xagga tayadeeduna aad bay u fiican tahay oo dee socodkeygaaba laga gartaaba shaygu hadduuna tayadiisu xun tahay socodkiisaa laga gartaa haddii tayadoodu fiican tahayna socodkeygaa laga gartaa marka aad baan dhihi karaa way fiican tahay asma ma jirtaa cid kaa caawisay arrimahan iyo hawshan aad ku jirto hadday ahaan lahayd dhanka kala duwan ee hay-adaha dowladda ama hay-adaha kale ee markaas aan duuriga ahayn ha maya walaal ani ma jirto waxay caawiye keliya rabbiga umaan dhihi karaa alxamdulilah iyo faamilka de faamilku waxyaaba badan dhaqaalay kuu garab istaagayaan waxyaa badan bay kuu garab istaagayaan moraal ahaan bay kuu garab istaagayaan shayga ma taqaanaaye iminka bulshada boqolkiiba sagaashan alxamdulilah aad bay garab istaageen markay shaygii arkeen inay tayo leedahay qof walba wuxuu ilaa waa loo baahan yahay hore usoca asmakeen marka dhiiligarinta ugu badan waxaan ka helay xagga waalidkayga walaalahay faamilka sidoo kale waxaan ka helay xaggii bulshada khayr allaha siiyo maanta caqabadda hadday qabsato dee diyaaru ah ilaa maalinka maanta inay garab istaagaan oo waxay la qabtaan iyagana aad baan ugu mahad celinayaa rabbiga ka sako dhanka hiigsigaaga mustaqbalka iyo ganacsiga ee saliidahan iyo waxyaabahan cusubeed samaysay muxuu yahay intee leeg inaad ka gaadhada rabtaa haddii allaha wadala ogolaado waxaan rajaynayaa kolley meel fiican inaan ka gaadho oo saliidahan mataqaanaayo dadkii wareeriyey en waxna faa'iido laga helayn maalinba mid magac cusub iyo shirkad cusub lanoo xaysiinayo oo wax tiyala aan ahayn oo hadday doonto saliid dhacday ay tahay waxaan rajaynayaa inaan meel fiican inaan ka gaadho haddii ilahay qadro meel walba aan ka furo gobol walba iyo degmo walba jigjigan baad ku egtahay horta hadda xarun ahaan jigjigan waan ku egnahay saas tahay haddana ma istaagtay meel walba waa loo diraa marka insha alla saasaan rajaynayna haddii ilahay qadaro kolley haddii la dhaho wax kale soo wado waxyaaba badan baa jira laakiin hadda muhiimadda ugu weyn waa inay saliidaydaas hirgasho wixii dambana waa iska iman ugu dambayntii su-aashaan ku weydiin asma waxay tahay magacaad ku qortay muxuu yahay saliid f i d maxaa loo soo gaabiyey wasiiban diiriye magaca hooyaday macaan aad baana u jeclahay hooyaday halkana waa ka salaabaya
asmaa cabdirashiid cabdulaahi oo magaalada jegjiga ugu warantay wariyaha v o e da maxamed cabdiraxmaan gaata gebagabadii ayaan dhegeystayaal kusii siqaynaa bal aan idin xusuusiyo qodobadii wararka caalamka ee saakay ee v o e da israa'iil iyo xamaas ayaa axaddii isku mari waayey wejiga koowaad ee heshiis xabad joojin ah oo ka hirgela khaza iyo siideynta qaar ka mid ah israa'iiliyiinta u afduuban xamaas sarkaal ka tirsan xamaas ayaa axaddii sheegay in kooxdu ay ansixisay siideynta liis ka kooban afar iyo soddon israa'iiliyiin ah oo ka mid ah lahaystayaasha taas oo ay xamaas ku bedelanayso heshiis ugu dambeyntii ka hirgala khaza hase yeeshee war ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa lagu sheegay in xamaas aysan soo gudbin liiska lahaystayaasha goor dambe oo axaddii shalay ahayd ayay xamaas nuqul ka mid ah magacyada liiska ay sii dayn doonto tusisay wakaaladda wararka ee royters sida ay wakaaladdu ku warantay wadahadallada heshiiska xabad joojinta labada dhinac ayaa maalmihii lasoo dhaafay dib uga bilowday magaalada dooxa ee dalka qatar si loo soo afjaro dagaalka shan iyo tobanka bil ka socda khaza waana waxaana hadafku uu yahay in xalka kama dambaysta ah la gaaro ka hor labaatanka bisha janaayo markaas uu xafiiska aqalka cad uu ku soo laaban doono madaxweynaha dooran ee maraykanka donald trump baraf wata dabaylo aad u qabow ayaa axaddii shalay ilaa iyo saakay oo isniin ah garaacayay gobolada ka mid ah bartamaha iyo bariga dalkan maraykanka inka badan lixdan milyan oo ruux oo ku nool tobnaan gobol laga soo bilaabo kansas ilaa iyo new jersey ayay saameeyeen dabaylaha xilligan jiilaalka ee wata qabowga ba-an iyo barafka duufaanta ayaa waxaa ay usoo dhaqaaqday dhinaca bartamaha badda atlantigada gaar ahaan gobolada bari ee maraykanka sida virginia maryland iyo magaaladan washington d c ee caasimada dalkan maraykanka d c ayaana maanta isu diyaarinaysa kulanka weyn ee ay mudanayaasha kongareska maraykanka ku ansixi doonaan sharcinimada natiijada doorashadii madaxtinimada maraykanka taas oo uu ku guuleystay donald trump afyeenka aqalka wakiilada mike johnson ayaa axaddii u sheegay telefishinka fox news in cimiladu aysan ka hor istaagi doonin sharci dejiyayaasha inay gutaan waajibkooda haatana dhegeystayaal aanu aadno dhankii heesaha dabacsan
haday magan iyo marti kuute haymoga aday magan iyo marti kuute haymoga amiirkii bay la tagtee meeday away maan qaadeen meeday meeday mahayee meeday kama marin karin meeday mahayee meeday kama marin karin meeday mayayskubaxo meel ku qorio mareer ubaxii baan ku moode haddaad maqan tahay magaalada dhan mugdi weyo way madowde amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante amar wadu maroon kuma taala mar ma xirante miirkii bay la tagtee meeday away maanqaade meeday meeday mahay meeday kama maarmi kare meeday meeday mahay meeday kama maarmi kare meeday
heesta meeday iyo fanaanka codka macaan salaad maxamed shardi salaad derbi ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah nuur xasan nuur dhanka farsamada waxaa iga caawiyey jacfar kuukaay tan iyo kulanti dambena waxaa idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
haday magan iyo marti kuute haymoga aday magan iyo marti kuute haymoga amiirkii bay la tagtee meeday away ma